habeen wanaagsanna dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka iyo ka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo magaalada washington d c na waa laba iyo tobankii duhurnimo idaacadda caawiya dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan maanta ay taariikh u tahay bisha sagaalaad maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay iyo waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxweynaha maraykanka jo biden oo jeedin doona khudbaddiisii u dambaysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay toddobaadkan waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada soomaalida ee gobolka alberta oo wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada soomaalida dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay waxaa markaas sabab u ah ilmihiion aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo waciigeliyo wax u sheega
ciidamada militariga israa'iil ayaa maanta oo isniina weeraro xooggan oo xagga cirka ah waxa ay ku qaadeen koonfurta dalka lubnaan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aan idin akhriyo weerarada israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta lebnaan ayaa waxaa lagu dilay boqol qof in ka badan afar boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay xarunta howlaha deg dega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee lubnaan xaruntu waxa ay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur haween iyo shaqaalaha ka shaqeeya xagga caafimaadka waa berigii maanta oo isniina ciidamada israa'iil ayaa waxay duqaymo cusub oo isdaba joog ah waxa ay ku qaadeen degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga lebnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee france bress duqaymaha israa'iil waxa ay la beegsadeen goobo iyo dooxooyin ka tirsan gobolka nabatiye ee koonfurta lebnaan iyo sidoo kale degaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka tire duqaymaha ka dhacay koonfurta ayaa waxay ku soo beegmayaan iyada oo sida hadalka loo dhigay duulaan xooggan lagu hayo gobolka beka oo xuduud la leh suuriya ee bariga lubnaan booliska dalka tanzaniya ayaa xiray xubnaha ugu sarreeya mucaaradka sida uu sheegay xisbigoodu iyada oo mas-uuliyiinta ay u dhaqaaqeen inay joojiyaan mudaharaad ballaaran oo ka dhici lahaa caasimadda ganacsiga ee daar es salaam inkasta oo ay jirto mamnuucista haddana xisbiga mucaaradka ee jadema ayaa waxa uu wacad ku maray in uu sii wadi doono isu soo baxan oo ka dhana afduub iyo dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka jadema ayaa waxaa uu sheegay in guddoomiyahooda freeman mbowe iyo ku-xigeenkiisa tundu lisa labaduba la xiray isniintii halka booliska rabshadaha ka hortaga la dhigay goobaha muhiimka ah ee magaalada si ay uga hortagaan isu imaatinka dadweynaha xisbiga jadema ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha samiya suluuhu xasan iyo waa in ay dalka ku soo celisay xaaladihii caburinta ee madaxweynihii ka horreeyey ee john magufuli samiya ayaa xilka waxa ay la wareegtay kadib dhimashadii lama filaanka ahayd ee magufuli ee bishii maarso ee sanadkii kii waxaana ay u muuqatay mid muujinaysa in ay ogoshahay xorriyadda iyada oo beddelaysa xanibaadaha la saaray isu soo baxyada mucaaradka iyo warbaahinta arura kamara disanayake oo ah siyaasi u janjeera fikirka markiisamka ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka sri lanka sidaasina waxaa shaacisay axaddii guddiga doorashada ee dalkaasi shacabka sri lanka ayaa gees waxay isaga riixeen siyaasiyiintii hore ee wejiga u ahaa dowladihii dhowaa kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta aasiya ay ku riixeen qalalaasihii dhaqaale ee aadka u xumaa disamayake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa islamarkaana ka soo horjeeday siyaasiyiinta afmiinshaarada ee caanka ahaa ayaa taageero lixaad leh waxa uu ka helay dhallinyarada taas oo soo dadejisay guusha uu ka gaaray doorashadii dhacday waxa uu ka badiyey hogaamiyaha mucaaradka sajiida badmasa iyo madaxweynaha xilka kasii degaya ee ranil wikramisege kaas oo kursiga ku fadhiistay laba sano ka hor ka gadaal markii ay sri lanka gunta u gashay qalalaaso dhaqaale oo aada u daran ayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington d c guddiga xasilinta la socodka suuqa sarifka somalilan oo ay ka mid yihiin baanka dhexe ururka sariflayaasha iyo sharikadaha isgaarsiinta ee telefoonada laga isticmaalo lacagta ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay kaga hadleen sarifka lacagaha qalaad iyo adeegsiga shilinka somalilan warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle gudoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan cali daahir ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey iskubedelka lacagaha shilinka somalilan iyo doolarka ama lacagta qalaad uu isbedel ku yimid islamarkaana isbedelkaasi uu ka dhashay markii ay dad badani sarifka lacagaha qalaad iyo iskubedelka shilinka somalilan ay dhinaca moobilka ka isticmaalayeen iyagoo oo raadinaya dhammaantood doolar sida uu hadalka u dhigay shilinkeenii jamhuuriyadda somalilan qiimihiisii uu taagnaa ee lagu iibsanayay waxaad ka dareemaysay inuu hoos uga yaro dhacay iyadoo oo runtii duruufo badani jiraan marka inaannu dib u eegno dib u qiimayno duruufaha jira ee soo kordhayna aanu xuluushoodii isla eegno ayaa shirkaasi daarnaa anigoo runtii aad iyo aada uga mahad celinaya hay-adaha kala duwan ee maaliyadeed iyo guddida heer qaran ee runtii wakhtigooda qiimaha badan soo siiyey inaynu ku eegno shilinkeenna iyo dardargelintiisa isticmaalkiisa gudoomiyaha bankiga dhexe ayaa geesta kale farta ku fiiqay inay muhiim tahay in la isticmaalo shilinka somalilan sida uu sheegay gaar ahaana adeegyada ay ka midka yihiin waxbarashada iskuulka fiiga ka qaadaya ardayga iyo kombaniga bixinaya biilka ka doonaya macmiilkiisa haddii intuba ay ku saleeyaan adeegyada iyoiyo adeegyada ay iibinayaan hadday ku saleeyaan doolar dee shilinku wuxuu noqonayaa mid aad markaa adigu khaanad ku riday markaa shirarkayagana waxay daarnaayeen inaanu bulshada ugu baaqno waajibna ay tahay isticmaalka shilinka jamhuuriyadda somalilan waxaanu u soo jeedinaynaa qof kasta oo sifo aan sharci ahayn runtii sistamka ku gala amba wax kaga doona in isagana tallaabo laga qaadi doono waananu haynaa waananu ognahay runtii tallaabaana laga qaadi doonaa maanta wixii ka dambe dhinaca kale gudoomiyaha ururka sariflayaasha somalilan ee wada jir cali cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sheegay ku hadlaya magaca ururka sariflayaasha somalilan sia runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa kulankan maanta waxaa kulan aad iyo aad qiimihiisa u leh sia runtiina urur ahaan waxaanu aad iyo aad usoo dhaweynay wax badanna aan ka kororsanay muhiimadduna waxay tahay ugu muhiimsani in shilinkeenna tayadiisa kor loo qaado waxyaalaha soo gala ee maalmahan dambena meesha looga saaro maalmahan dambe waa ka warhaysaanoo sarafkii dee stable weyn badan inuu ahaa alxamdulilah marka wadamada shaarka la eego inaga in badan bay inoo deganaa laakiin maalmaha waxooga yar baynu yaro dareenay dareenkaa yaree soo baxay dartii ayay waxaasoo madaxa isugu timi si ay u ilaaliyaan inaan wax dheeliya ku dhicin oo lacagteenna iyo shilinkeennu waadi u tayeysanaado aadna ugu mahadsanyayseen runtiia ka urur ahaan aad i aad baan usoo dhaweynaynaa almahan dambe insha allah waxaan filayaa inay hagaagi doonto bulshadana waxaan u sheegayaa inay ogaadaan in shilinkoodu uu yahay shilinka haddii ay ku shaqaysanayaan iyagoo kaa ay leeyihiin shilinka qarankooda ee dowladda ku yihiin uu kaa yahay wasiirka maaliyadda ee somalilan dogtor sacad cali shire ayaa isaguna tilmaamay sida ay hay-adaha maaliyadda ee guud ahaan somalilan mid gaar loo leeyahay iyo mid xukuumadeedba uga wada shaqaynayeen sugnaanshaha sarifka iyo iskubedelka lacagaha kala duwan maalmihii ugu dambeeyey koror ayaa ku yimid isbeddelka lacagta gaar ahaana shilinka somalilan oo hoosu dhac uu ka muuqdo iyadoo boqolka dollar uu cagacagaynaya hal milyan oo shilinka somalilanna khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan waxa ay ku riday qoys soomaaliyeed oo al-shabaab u sameeyey akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan warbixintan ku saabsan arintaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka al-shabaab islamarkaana ay dhaqaale ugu aruurinayeen akoonno ay u sameeyeen kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyey yaallay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta laga soo saaray go-aankii ugu dambeeyey waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud maanta ay taariikhdu tahay addexlabaatanka bisha sagaalaad labakunafarylabaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqollabaatan faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay iyo kaasoo eedaysanaya likayin kow dembiile xasan cismaan aadan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka faqradiisa labaad lala akhriyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga labo waxay sidoo kale dembiile xasan cusmaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqadii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollar saddex waxay sidoo kale dembiile xasan cismaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqadii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo doolarka maraykanka ah wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa saddexiyo toban sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan kun oo dollar afar waxay dembiile faadumo xasan cusmaan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqada iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay dembiile xasano awees qaasim ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqadiiyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xarig ah waxay dembiile aamine cabdulaahi abunuur ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga xukunkan ciddii aan ku qancin waxa uu furan raacfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa iyadoo xirtay akoonno badan oo al-shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay toddobaadkan arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in uu uga hadlo waxaa ka mid ah khilaafka bariga dhexe iyo xaaladda ukrain iyo arrimo kale wariyaha v o eda aqalka caad anita bawel ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay magaalada kulanka uunga ka dhacayo ee new york xuseen bare aadan ayaa faahfaahinta noo haya khudbadda madaxweyne biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah khudbadda biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hogaamiyeyaal ee sannad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobey khudbadda madaxweynaha maraykanka ee sannadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah sida ay sheegtay safiirka maraykanka u joogta qaramada midoobey linda thomas greenfield
but this UNGA could not come at a more critical and more challenging sanad kasta waannu ka hadalnaa laakiin shirka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiiro gaara iyo in laga qaado tallaabo kama dambays ah waa sii kordhayaan liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxaa ka mid ah arrinta khaza mowqifka maraykanka lama jaan qaadayo inta badan golaha kaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyey qaraar ka dalbanaya israa'iil inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka falastiin ee muddada sanadka ah socota maraykanka ayaa ka mid ah afar iyo tobankii cod ee maya ku diiday qaraarkaas taas oo linda thomas grenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah falanqeeyayaasha waxay filayaan in biden uu ka hadlo taageeradiisa israa'iil iyo ukrain khudbadiisa sanadkan waxaana ay muujinayaan labadaas khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabeynayo madaxweynenimadiisa maraykanka sida uu faahfaahinayo jim kesler oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee thedway
xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arrintu maraysaa heer ah sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo uunu khilaafku isku beddelin dagaal gobol waxaan filayaa inay tahay malaawaal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona iyada oo dagaalka xamaas iyo israa'iil uu ku dhow yahay sanad waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad boqol qof ay weli ku jiraan gacanta xamaas aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaadho xabad joojin u dhaxaysa israa'iil iyo xamaas jim kesler oo ka tirsan xarunta thedway waxa uu sheegay in madax badan ay biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbadiisa sogootinta maadaama uu ku guulaystay in uu dib u soo dhiso xulufada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah
waxaa jira jacayl badan oo loogu hayo adduunka intiisa badan dabcan waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbadiisa ka horjeedin doona golaha loo dhanyahay qaramada midoobay maalinta beri oo salaasa ah
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sharci dejiyaasha labada xisbi ee maraykanka ayaa ku baaqay in la qaboojiyo muranka kulul ee siyaasadeed ka hor muddo lix toddobaada ah doorashada madaxtinimo arintan ayaa timid kadib markii iskuday dil oo sida cad lala damacsanaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo isaga oo ku andacooday in soo galootiga u dhashay waddanka haiti ee ku sugan gobolka ohaayo ay xayawaanka la rabaayadaysto cunaan arrintaas oo bulshadaasi dhibtay wariyaha v o e da araash arabasadi ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa markii ugu horraysay qabtay isu soo bax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay iskudaydil isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa trump uu ku eedeeyey jo biden iyo kamala harris in sida ay u hadlayaan ay arrimahan sabab u yihiin hadal lagu daabacay websayte-ka aqalka cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kamala harris ay ku sheegtay inuu aad u dhibay iskudayga dil iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleecaynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyey hindise sharciyaad amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldaraysteen ilaalada trump ee iskudaygii dil ee koowaad ee gobolka bensilveniya xilligaasoo xabadii ay dhegta ka dhaawacday hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa iskudaygii dil ee trump iyo waxaa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan iyadoo mudanayaasha guddigan hormoodka u ahay ay axaddii shalay hadleen waxaa jira waxay nagu dhacay dhaqankeennii waxaa si weyn u saameeyey arrintan hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan dib baad u gocotaa markaa ayaad tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin sidaas ayaa loo qaatay loona arkay marka waa inaad ka taxadirtaa waxaad odhanaysid iyo sidaaad u odhanaysid mudana jason crow oo dimuqraadi ah ayaa isna arrintaasi ka hadlay There's something that's happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric. Both sides say waxaa things.
jira farqi weyn oo u dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka taas oo ah waxay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleecayso gacanka hadalka siyaasadeed oo aad sheegto in arrintaasi ayna meel ku lahayn bulshada maraykanka dhexdeeda xisbiga doonta ah hawe waa inaanu qofno sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacanka hadal ku kicin dhinaca kale donald trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xidhiirta in soo galootiga dalka haiti ee ku sugan springfield ohio ay cunaan xayawaanada ay dadku rabaayadaystaan sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meeyarka magaalada springfield oo labaduba jamhuuri ah inkastoo arrintan trump ayna sheegasho dhaafsisnayn haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer hayti oo iyagu handadaad la kulma waa kan mid ka mid a dadka bulshada Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it scares maadaama aan reer hayti nahay markii war sidan oo kale a warbaahinta lagu faafiyo wuuna cabsi gelinayaa nolol wanaagsan uunbaan annagu halkan ka doonaynaa waa kan qof kale oo isna bulshada hayti ka soo jeeda nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi nacaskaagan reer hayti ka dibna midi ayuu igu qabtay iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayey in hoos loo dhigo hadallada kulkulul haddana labada olole suxun bay isku weeraraan waa kan tartamaha jamhuuriga donald trump If Kamala Harris is reelected, she will kill the American dream forever.
haddii kamala haris dib loo soo doorto xorriyadii maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa waxqabad uma laha xilka madaxtinimo laakiin ma doonayo inaan ku qallabsanaado ma qaban karayso xilka madaxtinimo waa kan isna tim walls tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga We got folks running as Republicans for governor that are proud to refer themselves as Nazis.
waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee shanta bisha nofembar
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay ciidamada militariga israa'iil ayaa maanta oo isniina weeraro xooggan oo xagga cirka ah ku qaaday koonfurta dalka lebnaan iyadoo ay maalmahanba socotay xiisad sii kordhaysa oo u dhexaysa israa'iil iyo ururka ama jabhadda xisbullah ee iiraan ay taageerto saldhigooduna yahay lebnaan maalmahanna waxaa jiray cabsi laga qabo dagaal hor leh oo gobolka ka qarxa war ka soo baxay militariga israa'iilna waxaa maanta lagu sheegay in ay bartilmaameedsadeen ilaa iyo saddex boqol oo goobood oo ku yaala gudaha dalka lebnaan sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa warbixin ay v o e da dagaalkaasi ka qortay milatariga israa'iil waxay sheegeen inay weerareen in ka badan saddex boqol oo bartilmaameed oo gudaha lubnaan ku yaala halka wakaaladda wararka ee lubnaanna ay sheegeen in duqaymo culus ay ka dhacayeen gobollo badan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaasi afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil ayaa fariin maqal iyo muuqaala oo uu soo diray ku sheegay in ciidamada israa'iil ay u dhaqaaqeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen calaamado muujinaya in xisbullah ay isku diyaarinaysay inay weeraro gantaala ah oo hor leh ku soo qaada dhulka israa'iil master hagaari oo ah afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa sheegay in xusbullah ay ku adkaysanayso duulaankeeda dhinaca gantaalaha diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo hubka kale ee ay meelaha rayidka ah ee israa'iil ay ku soo ganayaan waxaana uu sheegay in israa'iil ay kula talinayso muwaadiniinta reer lubnaan inay ka guuraan goobaha ay ku sugan yihiin xusbullah difaaca cirka ee israa'iil ayaa sidoo kale qabtay diyaarad aan duuliyo lahayn oo saaka subaxnimadii hore soo gashay hawada israa'iil sida ay sheegeen mucaaradka islaamiga ah ee ciraaq ayaa iyaguna sheegay inay bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay israa'iil leedahay korukaca xiisada dagaal ee ka socda xadka israa'iil iyo lubnaan u dhexeeya ee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee state departmentku waxa ay ka soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo cusub taasi oo ku aadan inay ku boorinayso muwaadiniinta maraykanka ah ee ku sugan dalka lubnaan in ay si deg deg ah uga baxaan iyagoo isticmaalaya diyaaradaha ganacsiga inta ay weli haystaan ikhtiyaarka ay iskood uga safri karaan dalkaasi xusbullah iyo ciidamada israa'iil ayaa isweydaarsaday boqolaal gantaala ah axaddii shalay halka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahuna uu ballan qaaday inuu samayn doono wax kasta oo ay ku qaadanayso si uu u soo celiyo ammaanka waqooyiga israa'iil netanyahu waxa uu sheegay in israa'iil maalmihii lasoo dhaafay ay xisbullah la beegsatay dhirbaaxooyin xidhiidh ah oo aanay weligood hore u arag sida uu sheegay kuwaasi uu ku tilmaamay fariimo ay uu dirayaan si ay u joojiyaan duulaamada ay halkaasi ka soo qaadayaan xisbullahna waxa ay sheegtay in weeraradan ay soo qaadayeen maalmihii ugu dambeeyey ay kaga aargudanayaan weerar ay israa'iil ku dishay hogaamiyeyaashii militariga ee xisbullah ee dhinaca bayruud jimcihiina dhaafay halkaasi oo xisbulla ku eedeeyeen israa'iil in weeraro qaraxyo ah oo meelo fog ay ka hagayeen ay u adeegsadeen dilka saraakiishooda gudaha lubnaan halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan laba iyo soddon qof kumanaan kalena la sheegay inay ku dhaawaceen
mahadsanid sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi ay v o edu qortay noo soo jeedinaysay halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o e haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan uga hadli jirnay xaaladaha iyo sheekooyinka qurba joogta waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda magaalada toronto xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada soomaalida ee gobolka albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhallinyarada marka laga soo tago gobolka ontario ee dalkan kanada albeerta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhallinyarada soomaalida marka laga soo tago gobolka ontario si wax looga qabto ama loo joojiyo dilalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhallinyarada waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi kaahiye dhuubow wuxuu madax u yahay ururka canadian multiple service center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka albeerta gaar ahaan magaalada edmonton sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay sidoo kalena wuxuu ururkoodu qayb ka yahay wacyigelinta dhallinyarada waxaan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada edmonton ee gobolka albeerta wuxuu ugu horreyn ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan walaa xuseenow horta dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka canada ee soo waajahda gaar ahaan gobolkeena alberta dhalinyarada badanaa soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay ayaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuca ka ah wadanka sida daroogado kale mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangistaro ah maaragtay ay ku biiraan taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraasaynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihii hooyadii kala tageeno qoyska markii kala jab uu jiro aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meeshii ka maqan yahay hooyadii xoogaha yar dhibaatooyin badan baa ayadana soo waajihaysa waxaa markaa sabab u ah ilmihiion aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo wacyigeliyo wax u sheega waa tahay ka haya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xoog un ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan maxaa keena midaas dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo waajahdo mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan waxaa dhacda mathalan nin dhalinyarada soomaaliyeeda la dilayaa dhalinyarada kala taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada in aanan la sheegin arintaas dhacday qofkii ka dambeeyey waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato asiga u imaanayso asigiina ay mataqaanaa noqonayo in asiga naftarkiis la ugaarsado faamilkiis la ugaarsado marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaanaa markaasuu ku leeyahay aniga snitch ma noqonayo tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftarkeedii ka weydiisay booliiska wuxuu ku leeyahay annaga hawsha way socotaa marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay ay difaaca ka galaan mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa ay media la hadlaan ay dhahaan anaga dhibkaasaana haysto runtii waxaa laga yaabi lahaa in maaragtay wax laga qaban lahaa dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horreyso shaqola'aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tobaadlaha ee cawiijka dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a ra-idooga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay ugu hadalhayeynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m t hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona lixdan garsoore oo kubadda cagta ah ayaa ka faa'iideystay tababar ay soo agaasimeen xiriirka kubadda cagta dalka kenya tababarkaasi oo qeyb ka ahaa horumarinta cayaaraha degmada dhadhaab iyo guud ahaan koontaga gaarisa sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mida bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay isticmaalka daawooyinka laysku caddeeyo iyo sababaha keenay in da'yarta ay aada u isticmaalaan kamar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan oo marti ku yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka wareysnay doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed lixdan garsoore oo ka kooban qaxootiya deegaan ayaa ka faa'iidaystay tababar lagu barayay dhexdhexaadinta ama garsoorka cayaaraha kubadda cagta si loo horumariyo xafadda dhalinyaradan oo baahi badan u qabay habmaamulidda iyo sharciyadda kubadda cagta oo mar kasta lagu soo kordhiyo sharciyo qeexaya garsoorka wanaagsan dhalinyaradan ayaa laga soo kala xulay deegaanada labasiigaale kulan dhammaajaaley oo dhammaantood hoos taga degmada dhadhaab iyo saddexda xero iyo faafi ayaa ka mahad celiyey fursaddan sare loogu qaadayay garsoorka aqoontooda haashim daahir sheekh oo qeyb ka ahaa dhalinyarada laga xulay qaxootiga ayaa ka waramaya seminaarkan iyo muhiimadda uu lahaa garsoorayaashan da-da yar waxaan nahay dhallinyarada waxaan ka tirsanahay soo qalin jebisay qaybta referinimada cabsalan salas aad baan horta maara tababar fiican baan soo qaadanay tababarka waxaa noo qabatay f k f maara kenya football federation waana waxaana maaragta garab naga siiyey oo arintaa noo waqti dheer kusoo bixiyey madaxda lebesigaale dhamajaale iyo liboy waayahay tababarka imise ruux ayaa ka qayb gashay xaggeesaa kala matalayeen cabsalan tababarka ilaa lixdan dhalinyaro oo referiyada horey u qaban jira hadday xarooyinka noqoto hadday libooy noqoto hadday dhadheeb noqoto iyo labasiigaale iyo dhammaajaale ayaa ka qayb galeen lixdanka ayaga ah konton iyo sideed ka mida ee way qalanjabisay labana mayna ka qayb gelin oo cilmiga nala baray runtii ilaa muddo wuxuu socday tababarka shamberi cilmi aad u wanaagsana nala baray waxyaalo badan oo maaragtay ayaa meesha nagala baray sida offsideka loo qabto penaltida iyo noocyada koonooyinka nooc walba oo ku saabsan halkan game of law wax la dhaho ilaa iyo wax walba aqoon micnaha oo reveri uu qabanayay ayaa halkaana laga baray marka hore garsoorka waan qaban jirnay laakiin xarooyinka sida aan joogno oo kale offsideka dhalinyarada muna ka dhadhacsaneen laakiin hadda meel fog ayay maarata tiigsanayeen waxaa kale oon maaragta u mahad celinaya cabsalan khaasatan waxaan u mahad celinaya chairman sport chairman dhagaxleh maxamed qaasim waxaa kaloon u mahad celinaya maxamed sheekh hoon maxamed sheekh oo laba siigaale maaragta kasoo jeedo hoon cumar cabdi oo asagana kasoo jeeda dhamaajaley dhallinyaro badan oo reer dheeb oo magacyadooda halkan aan kusoo qeexi karin waxaanan ilooweynin macalinkii waxay baray macalin antony oo asagana sareleon iyo dhulkaa nooga imaaday oo aqoontiisa halkaa nagu siiyey waxaan ku darayaa midda ayada ah hadda waxaan suubinay galastrici waxaa noo dhiman two iyo one aa noo dhiman waxaan leenahay madaxdii shalay aqoontan ilaah baa noo soo qaaday laakiin dadkii dadaalay oo aqoontan heerkan maanta aan taagannahay noo keenay macalinkaas haddana baahidii weli way jirtaa oo waxaan rabnaa inaan tuugii iyo wankii aan horay u sii wadanno maadaama aan aqoontii inaan sii kordhisanno u baahannahay waxaan sidii madaxda haddana u bandhiganaynaa inay aqoontii dib noogu sii wadaan gaarsoorka wuxuu noo maalintii noo sheegay madaxda ka socotay f k f yar ka mid a inuu nala kulansiin doono madaxweynaheenna wadankeena dalka aan kasoo jeedno maadaama aan dalkan marti ku nahay qaxooti aan ku nahay laakiin waddan ayaan kasoo jeednaa waxaan rajaynayaa anigoo weligay arkin waddankaygii anigoo haddana aqoon rifrinimo wato inaan waddankayga ku laabto oon ka qaab qaato ciyaaraha halkaa ka dhacayaan insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahay haashim daahir sheikh oo ka mida garsooreyaasha kubadda cagta oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xiran waxaa ka dhisan kooxo kale heer ah kuwaasoo ka qayb gala tartamo lagu qabto gudaha deegaanka dhadhaab waxaana mar kasta baahi badan ka jirtay dhinaca garsoorka iyadoo qaladaad badan ay ka dhici jireen go-aanada lagu dhigo goolkulaadka ama rigoorooyinka iyo ganaxyada ay la kulmaan qaar ka mid ah cayaartooyda tartamada ka qayb galaa taas oo dhibaato badan ay ku qabeen bahda cayaaraha sida uu aaminsan yahay garasoorahan ka socday deegaanka labasiigaale magacayga waa cabdiraxmaan soomane cabdi waxaan kasoo jeedaa labasiigaale location ama labasiigaal word dhadhab subcount waan u mahadnaqahayaa bahda v o a waxaan ka qayb galnay training oo refery training ah oona ka dhacayay hotel aqalheriyo ku yaala dhadhaab waayahay cabdiraxmaan waxaad ka warbixiysaa baahida sbortis aad u qabteen tababarkan haatan ay idiin qabatay xiriir kubadda cagta dalka kenya
baahida cabsalan waa baahi aad u weyn bay ahayd mid oon la soo koobi karin sababtoo ah intii muddo ebo ama aan ku dhahabo meeshan dhadhaab subcount kama jirin referi la aqoonsan yahay oo u leh takhasuus referinimo oo si caalamiah u tababaran ama haasta warqadii uu ku howlgeli lahaa oo shaqo uu ku qabsan lahaa marka saas laaligeed waxaan codsi fara badan u dirsannay mudanayaasha laga soo doortay degmadan dhadhaab khaasatan ninka kasoo jeedo labasigaale word oo mudane maxamed sheekh ninkaas ayaan la fariisanay codsi u geysannay u sheeganay annagoo ah bahda sportska ee kasoo jeedo xaaradda dhagaxley iyo labasiigaalabo inaan u baahay qabno inaan helno referi tababaran xirfad leh nana maamuli karo maadaama aan nahay sport dhalinyar oo sports unay tahay xirfadooda waayahay soomane qaladaadka ka dhici jiray garsoorka ama cayaartooyda xeryaha iyo deegaankaba kubadda ku cayaaro maxaad ka xusi kartaa maasha allah war arrintaas waa arrin frequently ama mar walbaba taalay sababtoo ah waxaad arkaysaa garsoor qabanahayo inta aqoontiisa ama xirfadiisa ee markaa uu garanayo balse ciyaartooydii garoonka ku jirtay ama faanskii ama tababarihii kooxda watay ay ku kalsooneen ay u arkaan waxa uu qabanayo wax qaldan inuu yahay saas laalligeed waxaa ka imaan jireen qalalad fara badan oo ah inay ninkii garsoorka ahaa garoonka gudihiisa lagula dagaalo inay xaafadaha la iskugu tago oo bahashi isdhexgalka aheed intaan ognahay ambiirta waa cad iyo madow waxaa looga dhigan waxaa waay bulshada inteeda badan inay isku bartaan oo isku dhexgalaan oo si nabadgelye iyo biis in loo wada noolaado marka bahashi saa aheed waxay isku bedeshay inay noqoto dagaal iyo meel iskugu imaa ayadoo yeelayso oo keenayso xirfad la-aanta qofka ama kalsooni la-aanta lagu qabo qofkan inuu aqoon u lahayn waxa uu qabanayo marka caqabaadkaasaan kala kulmayn oo mar walbaba taalay saas laalgeed marka waxaan u maleeyaa hadda inay dhagaxleey iyo nawaaxigeeda ama dhadhaabska county ee ka dhammaatay xirfad la-aantii baahidii loo qabay referi la-aan sababtoo waxaan u malayn konton iyo sideed referi oo host community iyo refugistry camps isku dhexgal leh inay lala soo tababaray shahaadadina aan soo qaadanay aan kalsooni inteeda la-eg isku qabnay inaan maamuli karno bulshada si cadaalad noogu shaqaynan insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cabdiraxmaan soomane oo ka mid ahaa bulshada deegaanka oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya deeq maxamed jaamac oo loo yaqaana maw wakhti dheer wuxuu ahaa garsooraha keliya ee ka tababaran gudaha xeryaha wuxuu xusay in dhallinyaradan aqoonsiga helay ay wax badan ka bedeli doonaan garsoorka kubadda cagta gobolka taas oo yidadiilo xoogan u leh daa'irtan ku barbaaray gudaha xeryaha iyo deegaanada ku xeeran alxamdulilah cabdisalaam waa mahadsan tahay marka horeba garsoorayaal waa jireen balse ma jirin garsoorayaal taya leh oo tababaran oo sida hadda naloo tababaray oo kale challenge fara badan baa iska jiray oo waxaad qabanayso iyo waxaad ka shaqaynayso in horta aqoon buuxda aad u lahaato oo shahaadadeena aad haysato alxamdulilah hadda konton iyo sideed qof oo dhadhaaf sub county ilaa libooyo yaa loo tababaray marka baahida at least inay daboolantaan hadda yaan u arkaya cabdisalaan xeryaha waxaa ka diiwaan gashan boqolaal tiim oo kala heerar ah tiradiinan yar ma kula tahay inaad buuxin kartaan baahida garsoor ee ka jirta deegaanka dhadhaab of course absalan wixii aqoonteeda haddaad leedahay waxay ku xiran tahay isdhexgalka iyo wada xiriirka dadka loo qabanayo iyo dadka qabanaya ayna kow ka tahay waxaad baratay wax saxa hadday yihiin inaad ku maamuli karto ayagana diyaar bay u yihiin marka loo fiiriyo tirada populationka waxaa cad inay yar tahay intiina tababaran diyaar muutiin ama qorshaamedi kugu jirtaa inaad bulshadii kale sii tababartaan oo cilmigii aad ku celisaan exactly inaan sii ballaarino annaga laftanada dad siminaar soo qaatay oo wax lasoo baray baan nahay inaan wixii haddana bulshada inaan kula soo noqonno aan sii ballaarino ayaga laftood aan gaarsiino ay ka dhaadhacdo waxaan qabanayn inay wax sax yihiin ayaga laftood ay garab noogu noqdaan in hawsha ay fusho ugu dambayntii ka guddoomiye ahaan fariinta aad u jeedinaysa bulshada ama bahda isboortiga maxay tahay
waxay tahay in sharciga loo hogaansanaado sharciga oo garsooraha garoonka ku dhex jiro asaga iyo assistant refiriyaashiisa waxay qabtaan inuu wax sax yahay oo wax ay soo barteen uu yahay meeshaana waxaa ku dheer in uniformyaal hadduu ilaahay kuusoo ogolaya f k f ka socdo meeshana lagu siiyey marka shahaadadana la siinaya xara kastana waxaa la guddoonsiiyey uniform isku nooc ah oo qof kasta hadduu ilahay kuusoo ogolaya center ciyaarta markii la qabanay and assistant labadiisa saddex inna la soo siiye taasna waxay naga caawinaysaa in qofka ciyaaray adiga a kala duwanaataano oo qabto uniform casri ah oo f k f ka socdo hadduu ilaah yidhaa aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu aa deeq maxamed jaamac maaw oo u waramay barnaamijka cawiska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aadinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanuu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka waraystay kaalintay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xalinta khilaafaadka qoysaska iyo saameynta ay odayaashu kala kulmayaan dhallinyarada uu ku yaraaday dhaqankii soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibaatooyinka ay daawooyinka laysku caddeeyaa ku hayaan gabdhaha xeryaha iyo sababta marka horeba ka dambaysa inay gabdhuhu iscaddeeyaan ma wiilasha ayaa raba gabdha cadcad mase gabdhaha ayaa sidaa quruxu arka oo iyagu sidaa doortay barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku hormarya dhegaystayaal xubinta shakhsiga odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa kaalin mugle kuleh dhismaha qoysaska soomaaliyeed oo weli waxaa gabdhaha doona una geed fadhiista odayaasha dhaqanka hase yeeshee odayaasha ayaa culaysyo kala kulma khilaafyo joogta ah oo hareeya qoysaska waxaana ay ku khasban yihiin inay qayb ka qaataan xaluhelista khilaafka qoyskii ay iyagu dhismihiisa odobdhaxaadka u ahaayeen cali deerow maxamuud oo ka mid a odayaasha geedfadhiga ah ee xeryaha ayaan ka waraystay farqiga u dhexeeya guurkii hore ee soomaalida iyo ka xilligan guurkii hore iyo guurka hadda jira oo gabdhaha iyo wiilashaba leh farqi weyn baa u dhexeeya farqigaas u dhexeeyana waxaa ka mid ah in waagi hore hadday rag tahay iyo hadday gabar tahayba ilmaha gacanta waalidkaay ku jireen laakiin wakhtiga hadda aan ku jirno waa dad ismaamulaya gacanta waalidkana markay waxalaabaan baa lagu soo noqdaaye markay wax hagaagsan yihiinoo hore tala wax la weydiiya ma jiraan dhibka u dhexeeya marka waxaa weeye haddii waalidka la weydiin lahaa marka horeba talada laga talagelin lahaa dhibaatada dhacaysa oo furiinka isqabadka tirada badan gabadhii oo mustaqbalka lagaga ciyaaro ma aysa dhacdeen sababta keentayna waxaa weeye waalidkii baan wax la weydiinayn marka hore talaxumada halkaasay ka bilaabatay wax u dhexeeyana waxaa weeye waagi hore gabadha iyo wiilkaba gacanta aabbahe ku jireen waalidka gacantiisay ku jireen waa loo talinayay waa loo xaradeeyayay waxaa weeye gabadha hebel hebel u dhalay baad guursanaysaabaa wiilka lagu ababan jirayba markii loo guuriyana guri deggan oo rasmi ahaan jireen laakiin dad macnihii waxaa waaye walaashay waa kaa helay anna abow waa kaa helay dad isku arkay mustaqbalkooda meel fog ma jiro arrinta u dhexaysa taas waay ka odayaal ahaan doorkiinu muxuu yahay dadku waa isu doontaan hadhowr dhib baa yimaada isqabad baa yimaada dayac baa yimaada idinka doorkiinu wuxuu ku egyahay doonista iyo geedfadhiiska keliya mase caleebaha dambe iyo xalinta dambena door baa ku leedihi xalinta dambe waxaa waaye door waan ku leenahay oo in oo macnihii khilaafaadka markaa labada qof u dhaxeeya inuusan dhaafin oo meelo kale u gudbin baan ka shaqaynaa annagu oo ah macnihii labadaas qof oo marka hore degdega ku heshiisay khilaafkoodii sida aan ku xallin lahayn qoys dambena uusan ku gaarin berigii hore gabdhaha waa laisu doori jiray sida aad sheegtay oo waalidka a isu dooqi jiray haddana dadku iyagaas dooranaya miyaanay inaad qof laguu dooqo aad nolosha la wadaagi lahayd miyaanay ka fiicnayn inaad adigu la heshiiso oo dooqato waa heshiisku waa wax caadi ah waa wax meesha ku jira laakiin annagu dhaqanka ayaga soomaali ahaan dhaqan baan leenaha dhaqanka aan leenahay wuxuu yahay baadiye baa dhaqanka ayagu u badan yahay reerkuna sahan la'aan ma guuro reerku sahan buu ku guuraa guurkuna sahan buu ku socdaa marka waxaad adiga keliya aragtay wax waalidka kula arkay inay ka fiican yihiin baan ogna waxa aada u badan mushkilado ama dhibaatooyin dhex maraya wiilashiiyo gabdhaha xilliga ay ku dhex jiraan ee xidhiidhka ama haasaawaha guurka ka horba oo dhibaatooyin badan baa soo baxa waxaan munaasib ahayn baa dhex mara ka odayaal ahaan arrimahaas sidee idiin saameeyaan maxaad culaysa kala kulantaan boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay adeer culayska ugu badan oo hadda adduunka nagu haysta bay kow ka tahay sababtoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo wada hadashay oo heshiisay oo haddana heshiiskooda aan meel gaaraynin dhibka uu leeyahay qof kastoo bini'aadana wuu dareemi karaa xaajadooda iyo kala xaqsiintooda baan ka bixla'na hadda laakiin kuwii hore dad loo taliyey oo go'aan loo gaaray bay ahaayeen wax laysku og yahay baana lagu meelmari jiray marka hadda go'aanka hadda ah waa midka dhibka noo keenay oo macnihii waxa waaye dhibaatada odayaasha hadda kala dhex taalla oo colaadaha abuuraya bay ka mid tahay waxaa kale oo badan furiinka iyo reeraha burburaya haddii gabadh aad gabdhihii aad doonayseen oo u geed fadhiisanayseen oo dhallinyaro aanay gabadh dooran karin ay gabadhii markiiba furayaan soo xaaladda idinka dib idinku soo noqon mayso xaajada idinka idinma taallo taasu maxay iyada lafteedu aad culays kala kulantaan boqolkiiba boqol adeer waxaa weeye maahmaah baa jirta geedkii degdeg lagu fuulo degdeg baa looga degaa laakiin wax marka hore laga fiirsaday oo aragti badan laga yeeshay hadday yihiin furiinka laftiisaaba yaraanayaba sidiisaba laakiin wuxuu hadday degdeg yihiin furiinkooda inuu badanayo shaki kuma jiro soomaali waxay tidhi degdegsiinye hadday door dhasho kaatiinyana kiish lacagay dhalaysaa sideedaba marka dhibaatooyinka ay odayaasha dhaqanka ku hayso arrintan hadda jirta waxaa ka mid ah guurkaa degdega ah oo aan laga fiirsanaynin waan kaa helay abow waan kaa helay heblaaya waan kaa helay intaas keliya ku salaysan oo aan sahan dheer lahayn dhibka nagu haysta ilaahayga boqorka ah baa sheegi kara waxaa jira dhaliilo laydiin jeediyo oo ah qof kasta oo ka soo jeeda cidda aad odayga u tahay oo kuu yimaada oo dhaho gabadh baan rabaa adigu aan fiirinayn mas-uuliyaddiisa iyo inuu heer hanan karo inaad ku qasban tahay gabadh inaad u doonto qof marka kuu yimaado aan dhahay warniyo nin marka dhaqan kara ma tiidhe aniga hadhow maaragtay mas-uuliyaddeeda wax u dhimin ninku hadduu qoyskaagaba yahay cidda odayga u tahay u yahay uu kuu yimaado waajib ay kugu tahay inuu aad gabadhu doonto taas miyaanay eed ahayn maasha allah maasha allah adeer waxaa weeye horta sidiisaba qof soomaali mahmaahba dhaqankeedoo dhan mahmaahbuu ku salaysan yahay waxaa la yidhi qof xil qaaday eed qaad macnihii eedayntaas un in la tixraacayo ma ogiye annagu waxaa weeye gabadha iyo wiilku intuba annagaa dhalnay waalidiintood baa nahay midna xumaantiisa ma rabno maadaama xumaantooda aanna rabin wiilka laftiisa aad adugu dhashay gabadha ood adeerka u tahay inuusan dhaqan karin haddaad og tahay in aad tidhaahdid war mid wax dhaqanaya ma ahe ka joog inaad tidhaahdid xaq baad u leedahay marka boqolkiiba boqol waa samaynaynaa ma ahee haddee qof odayaasha laftooda kuwo iska talafudayd oo iska degdegahay inay jiraan aad bay macquul u tahay laakiin badanaa waxaana diyaar u ahayn aniga shakhsiyadayda kula hadlaya wiilkayga anigu aan dhalay gabar soomaaliba magaca soomaaliyeed sheegata inuu xumeeyo maraa waaxid diyaar oo ma ih maxaa kula talinaysaa ugu dambayntii dhallinyarada adiga oo ka abaaraya dhinaca guurka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo qoyska wanaagsan sida loo dhowri lahaa iyo xishoodka waxaan kula dardaarmi lahaa in ay taladu ay fogeeyaan oo waalidiinta iyo ehelka iyo dhammaan dadkoo dhan inta ehelkood ah inay talada la wadaagaan oo macnihii ay arrinta ay ku tallaabo qaadayaan ayse keligood ku tallaabo qaadine ay inta wanaagga jeceloo dhan ay garab siiyaan ooy la kaashadaan talada
kaasi waxa uu ahaa cali deerow maxamuud oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan gabdhaha xeryaha dhadhaab ayaa xaalado caafimaad kala kulma daawooyinka laysku caddeeyay oo sannadihii dambe aad ugu soo kordhayey gudaha xeryaha qaxootiga haddaba maxaa gabdhaha ku kallifaya inay u bareeraan dhibaato caafimaad oo ay arkayaan ma wiilasha gayaankooda ayaa raba gabdha cadcad mase gabdhaha ayaa iyagu doortay sidaa waxaan su-aashaa weydiiyey nuuraddiin daahir talasow oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhallinyarada qaxootiga ma taxgeliso cadaan cadaankaas oo gabdhaha iscadeynayaan waxa iy ay go-aansadeen wey inay iscadeeyaan xilligan kula hadlayo gabdhaha iscadeeyo suuq ma laho waxaa suuq leh keli ah gabdhaha sida ilaahay oo abuuray kalarkooda oo ilaahay siiyey waxaa raba qofka sidiisu waxaa wanaagsan kalarka alla siiyey inuu ku qanacsanaado inuu kimikaal uu raadsado ama bliij uu raadsado iscadeeyo suuq laguma helo guurkana sidiisuba waa calaf sida nimanku ma taxgeliyaan islaan iscadayso sideedaba saas wey fikradeeda saas wey aniga nuuraddiin waxa uu qabaa in gabadh walba ay ku qurxoon tahay midabkii alle u uumay ayna habboontahay inay gabdhuhu ka fogaadaan daawooyinka midabka lagu dooriyo marka waxaan leeyahay gabdhahaas iscadeynaya inay iscadaanta iska joojiyaan kalarkii ilaahay u dhaliyey waa inay ku qanacsanaadaan kaasina alafkooda ay ku sugaan farmashi aad tagto daawo aad soo urusto ama kaniin aan lada gufuro aad ka barbarto waxa mukaaga guur saas kuma imaanaya sideedaba guurka wuxuu ku imaanayaa qof iyo dabeecadiisa iyo kartidiisa iyo alaf ragna kuguma soo raacay haddaa iscadaysid cadaan lama rabo adaa wax la cunayo maahan sideedaba qoraxdana ilaahay baa kugu dhaliyo qorax aa raadsid abuuritaanka ilahay ka hor imaanaysa haddaa dhahdo anin kalarkan baa ilaahay ii dhaliyey kanaa iska bedelay haddaa dhahda abuuritaanka ilaahay kuu qalqay ayaa la dagaalamaysaa kuley xisaabtaas waa idin sugaysaa islaamia waxaan ku dhiirgelinayaa iscadayntu waa inay joojiyaan oo ilaahayna ka baqaan markay u horeyso alkacabsi uu wanaagsan yahay qof walbo si ilaahay ugu dhaliy inuu ku qanacsanaa hadduu madow yahay madow cadaan ku dhac cadaanto cadaantaas wax kale ha ku darin taas way furadeeda anas cali xasan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa qaba in dhibaatada ugu badan ee keentay korarhka dawooyinka laysku caddayo inay tahay gabdhaha oo ku dayanaya gabdho iyaga ka horreeyey oo iyagu midabkoodii caddeeyey
horta dumar sidoodan waxaa waaye gabadha saaxiibta hadday iscadayso ayadana waa iscadaynaysaa ma fahamta ragga horta wuxuu ku xiray ma lahan iscadayntan la iscadaynayna waa dhib aada u weyn gabadha hadday hadhow ma arkin oo reer yeelato haddii abreshin gasho dhibay u keenaysaa kimikolka aad buu u xun yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha ragkumay xujeynin ha iska daayaan kimikolkaas waxaan leeyahay qalbi unbaa la galaa mooye maarkuji qurxoon lama galo marka waxaan leeyahay kimicol aad buu sahmeyn weyn u leeyahay iska daayaan ragga gabar fiican gabar hadday gabar wanaagsan tahay qalbigeedan uu fiican yahay maasha allah gabadhaas reerkeeda waa kasoo bixi kartaa laakiin gabar aan reerkeeda markay imaado kimicol ismarin habeen iyo maalin maalintana aan dabkeeda shidan karin jikada iska dhowreyso waa dhib aad u weyn aan leeyahay ha iska daayaan kimicolka faadumo caafi macalin oo ka mida gabdhaha wax ku bartay iskuullada xeryaha qaxootiga ayaan dhankeeda weydiiyey sababta ka dambaysa inay gabdhuhu midabkooda bedelaan waxaa u sabab ah gabdhihii micnaha qaarkooda waxay dareemayaan inay dib u yara dhaceen oo raggii ayna soo beegsani karaynin ayagoo iska dhaadhicinaya inay foolxun yihiin hadday madow yihiin marka waxay isleeyihiin haddii lacala aad kalarkaada bedashidooda micnaha iscadeysidooda fursad amaad heshaa yaa ku kalifaya inta badan qaarkoodina uma aqoon badan uma laha wixii ay keenayso oo micnaha shakhsiyadooda waxay u keenayso kuma baraarugsana marka waxay samaynayaan inta badan inay isticmaalaan daawada hadhowtina ayna dhib ay u keento way dhici kartaa faadumo caafi ayaa intaa ku dartay in gabdhaha iscaddeeya ay u badan yihiin kuwa aan waxba baranin oo iyaga ay ka qarsoon tahay dhibaatooyinka ay keenaan daawooyinka maqaarka lagu caddeeyo ee waxaan kiimikaal waayaase ahaatee naftirkooda waxay qabaan inta badan dadka qaar aan aqrisanin oo iska isticmaala jira waxay qabtaa warqad leaflet bay qabtaa warqad daawo walba oo wixii micnaha ay ka kooban tahay waxaas baa ku qoran iyo hanaanka loo raaci lahaa balse qaarkooda aman aqrisanin waxba oo aana ka sayninba oo iska soo qaadanayo oo micnaha qofka meesha ka shaqaynayo oo waxaan gadaayo un u sheegayaa qaarkooda wejiga bedelma oo wejiga haara ka kora qaarkooda wejiga dhaawacyo ka gaara qaarkooda finan waaweyn ka soo bax qaar baa wejiga guduta dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha sugaanta
cawsha caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinayey anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dibi kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa ammaane allah